bismi illaahi araxmaan iraxiim suuraddan suuratu naml iyaduna waa suuraddii toddobiyo labaatanaad saddex iyo sagaashan aayadood weeye sidaa ay isugu xigaan saddexdan suuradood suuratu shucaraa naml qasas ayay nusuulkooduna u ahaa oo ay isugu xigeen xagga soo degitaankana waxyaabaha ka warramaysa suuradda waxaynu ku arki doonaa qur-aan kariimka iyo qiimaha uu leeyahy ummadda ka sakow iyadoo dhowr qiso oo ambiyadu ay leeyihiin soo bandhigi doonta iyadoo tilmaami doonta awoodda wanaagsan ee sida xaqa ugu adeegto haddaynu soo aragnay awooddii xumeyle fircoon iyo mujrimiintu ay lahaayeen siday waxu ifsaadinaysa bal eeg hadda awoodda fiican ee cadaaladda ku salaysani siday ugu adeegto dal iyo diin iyo dadba oo ay ka faaidaysanayaan ilaa xayawaanku cadaaladda iyo macaanka ay leedahay xataa alxayawaanaat ayaa ka faaidaysanaya marka qisadu qiyaadada wanaagsan iyo hogaaminta saalixa ilaahay uu raalliga ka yahay ayay tusaale u tahay iyadoo awoodda dadka caalamka la siinayo ee hogaaminta la xidhiidha macnaha dadkan wax hogaaminaya tamkiinta la siinayo lagu tilmaamay t laba qaybood tamkiin alistidraaj wa tamkiin alridaa awoodoo dadka qaarkood loo suurogeliyo iyo cududa milatariya mid cilmiba oo mid lagu sii lugoynaya waatay gaaladu maanta hayaan ay ku kibrayaan waxaanay hayn isu qaateen awoodda ilaahay uu dadka saalixiinta awliyadiisa gacanta u geliyana yusama tamkiin aridaa waa awood ilaahay uu ka raali yahay marka tan waxay tusaale u tahay tii ilahay uu raaliga ka ah bismi illaahi araxmaan iraxiim daasiin tilka tan soo socota aayaat lqur'aani qur-aanka aayadihiisii weeye wa kitaabin mubiinin kitaab aada u iftiimaya wax walbana iftiiminaya hudan hanuun buu qur-aanku yahay wa bushraa lilmu'miniin dadkaa la rumeeyeyna wuu bushaaraynaya iyagaana ku hanuunaya aladiina waa kuwii mu'miniintu yuqiimuuna asalaata salaaday oogayaanay si fiican u tukadaan wa yuutuuna azakaata zakadana way dhiibayaanoo way bixinayaan wahum bilaakhirati hum yuuqinuun aakhirana waay ku kalsoon yihiin kama warwarsana mana qawadsana ina aladiina laa yu'minuuna kuwaan rumaynaynin bilaakhirati kuwaan aakhiro rumaysnayn zayanaa lahum acmaalahum baanu u qurxinay fahum yacmahuun waa damba way indhalaayihin camalka xunun baa la sii wanaagsanoo ay kusii jahaysan yihiinoo aanay ka tanaasuleyn kana soo noqonaynin ulaaika buu ilaahay yihi kuwaasi aladiina kuwii weeye lahum uu sugnaaday suu'u lcadaab cadaabka u xun oo a dabcanka u adag wahum fi laakhirati hum lakhsaruun aakhirana iyagaa guuldaro badan khaasir akhsar alakhsaruun waa kuwa guuldarada badan wey adhaxday ka jabeen wax dambe oo rajaana lagama qabo wainaka adigu nebi maxamedow latulaqa alqur'aana qur-aanka waxaa lagaala kulminayaa min ladun xakiimin caliim ilaah xikmad iyo cilmi badan xaggiibaa qur-aanka la kulmaysa oo ilaahay baa kugu soo dejinaya qur-aanka markaasaa dabeetana ilaahay uu tilmaamay nebi maxamed sidan ilaahay ugu soo dejiyey waa siduu nebi muuseba ugu soo dejiyey dabeetana qisadii nebi muuse iyo halkii ilaahay uu kula hadlay iyo habku u siiyey waxyiga ayaa ilaahay xuso waxau ihi id waqti xus nebi maxamedow qaala muusa liahli nebi muuse xaaskiisii ku yidhi ina shucaybu sii waday innii aanastu naaran iftiin baan dareemay saatiikum minhaa waxaan idinka keeni bikhabarin war oo waddadii ina tusiya iyo meeshaynu u soconnay aw aatiikum bishihaab ama waxaan idinka keeni doonaa qori huraya xulad qabasin maqbuus lasoo qaado qori holcaya oo qabas qabasku waa kaa lasoo qaadanayo qori holcaya oo huraya oo xulada oo aynu soo qaadano lacalakum tasdaluun si aa u dugsataan tasdaluuna intoo shidataan si uu dugsi idinku noqdo ilaa waa ardu shaam baa la maraya waa qabow wuu tegay goobtii doorusiina falamaa jaa'ahaa kolkii uu halkii yimid dabka nuudiya waa loo dhawaaqay ilaahay baa u dhawaaqay ambuurika waxaa loo lagu barakeeyey baa layihi ambuurika waa la barakeeya man fi nnaari wa man xawlaha cidda ku sugan dabka iyo hareerihiisa dabkaasi dabcan nuurkii ilaahay buu ahaa oo u arkay marka halkaa waxaad kula kulantay ilaahay iyo nuurkiisii man fi nnaari waman xawlaha aimada qaarkoodna malaa'igtii ku fasiraan ilaahay malaa'igtiisii nuurkiisii ayaad halkaa kula kulantay arrinkiina wuu dhaafayba dab iyo wixii uu filayay haddii uu markaa dugsi eegayey dugsi macnawiya buu helay haddii uu hanuun doonayeyna hanuunkii macnawiga ahaa buu helay labada dhanba wixii uu filaya wax kasii cajab badan buu helay wax maadii uu doonayay laakiin macnawiyaad qaaliya oo cajiiba iyo micraajkii rabbi buu helay wa subxaana allaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa xumaan ka hufan caalamiintao dhan iska leh iyo in sifooyinkiisu ay yeeshaan kuwa makhluuq oo kale waa ka durugsan yihin yaa muusa baa ilahay uhi muusow inahu arinku waxa weeye ana allaahu alcasiizu alxakiim ilaahay baa isu sheegay ilaahay iyo nuurkiisii baad halkan kula kalantae cidda kula hadlaysaa waa ana allaahu alcasiizu alxakiim ilaahay xikmadda iyo awooddaba badnaa ayaa kula hadlaya baa ilahay wi waa la tababarayaa marka waana la diyaarinaya oo alqi casaaka ushaadana tuur oo dhulka u tuur baa layihi wuu tuuray falamaa ra'ahaa kolkii u arkay tahtazu iyadoo sidaa u boodaysa kaannahaa jaanun maska kiisa fudud maweeg jaanku waa maska kiisa fudud oo waa wen yahay laakiin wuu dheeraynaya sida kobraha oo kale wallaa markaasuu jeedsaday mudbiran isagoo sii rooraya oo walam yucaaqib mana soo laaban waa cabsaday dee mas weyn oo iminka kugu soo haraaciya oo dee xaggaaga usoo gabaara gurdeeyey maxaad samayn lahayd uu ka dhaqaajiyey waa cabsidii dabiiciga ahayd ee qofka bani aadamkii iska lahaa yaa muuse baa ilahay laa takhafa cabsani inii aniga laa yakhaafu ladaya almursaluun agtayda rasushu ma cabsadaan kol hadduu rasuul agtayda jooga ma cabsadee macnaha marxaladan oo kale kol haddaad ilaahay boqorkaa isu kaa sheego halkan taagan tahay inaad arrimahan ka cararta maahe damaalad ilaahay baad haysataa cararin rusushu dabcan way cabsadaan oo cabsi dabiici way jirtaa laakiin goobtan oo kale dee kalsooni qabo ha dhaqaajin baa lii isaguna waa garowsaday ilaa man dalama laakiin man dalama qofka gef sameeya uma badala xusnan ee wanaag bedel qaata bacda suu'in intuu xumaan sameeyey kadib fa innii kafuurun raxiim waan u dhaafayaabaa ilahay ui waanaan u naxariisanaya sideedaba waa sunnada ilaahay waxa weye qofku hadduu dulmi sameeyo wanaagna uu ka dambaysiiyo waxa wanaaggaasi uu tirayaa wixii hore ka dhacay ayuu masaxayaa waadkhil yadaka baa ilahay uhi gacantaada geli fii jaybika jeebkaaga halkaa hoose kilinkilada hoosteeda geli gacanta midig takhruj baydaaa min hayri suu way soo bixi doontaa iyadoo aada u iftiimaysa oo aan aafa lahayn fii tisci aayaat sagaal aayadood ku darso fii jumlati tisci aayaat aayaddaas labada aayadood laguu soo sheegay waxay ku jiraan sagaal aayadood macnaheedu waxa weeye labadan ayaa ku dhex jira sagaal sagaalkay ka mid yihiin labadoodu marka waa labadan iyo toddoba aayadood oo kale ilaa fircawna wa qowmihu la tag fircoon iyo mujrimiintii kaag dhowaa innahum iyagu kaanuu qowman faasiqiin qolyo alla ka fogaaday weeye waa qolyo aan khayr lahayn kuwaas oo dabeetana waxay fasahaadiyeen iyo ifsaadkoodaba in la joojiyo mudan falamaa jaa-atum aayaatunaa markii ay u yimaadeen mucjizaadkayagii mubsiratan iyada oo wax arkaysa dabcan dadku markay iyada qaataan bay wax arkaan mubsiratan waadixa iyadoo la arkayo oo aan qarsoonayne muuqata mubsiratan mubsara macnaa waa ismi faacilo bimacnaa ismi lmafcuul haddii la yidhi iminka mubsiratan aayadu waxbay arkayaan waa kuwo la arkayo waadixa markay sidaa indhaha u saareen faraacinadii ushii iyo gacantii iyo arrimihii qaaluu haadaa sixrun mubiin waxay idhaahdeen kani waa sixir cad bay idhahdeen ma qarsoona sixirkani sixirka noocani waa sixir la yaab badan bay idhahdeen ilaahay baa waxau ihi wajaxaduu biha way diideen bihaa aayaadkii bay diideen wastayqanathaa anfusuhum nafahooduna way garteen naftoodu si fiican bay u garatay dulman gardaro iyo wa culuwan kibir iyo isweyneyn awgeed bay u diideen aayaddaas waxay ka markhaati furtee caddaysay oo ilaahay si cad u sheegay inaanay garanshiyo la-aan ka ahayn iyo macrifo la-aan iyo inay sixirtay dadkunbay ku jihaynayeen laakiin beenay dadka u xambaarinayeen bahayd iyagu way garteen in waxaan sixirkii aanu ahayna uu yahay xaq dulman wa culuwan baan ahayd gardaro iyo kibir fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin bal hadaadaa lagu dhiibee waxaad eegtaa dhulbi'isyaasha kuwii dhulka bi'iyo cidhibtoodii waxay ku dambaysay kisadooda laguu soo ururiyey cidhibtoodii waxay ku dambaysay inuu ilaahay waddada ka duway dabeetana dadka dhaxlayna dadkii mustadcafiintaa la adoonsanayay ay noqdeen kuwaasaa ka dhaxlay dhulkii ay haysteenee xalayta aynu soo marayn wax alla wixii ay isku qoofaleen nicmo kuwii baa kala wareegay ilahay baa xil wareejinta ha sameeyey labada nebina iyagana qisadooda uu si guud ilaahay u sheegay iyadoo si gaar sulaymaan qisadiisa ilaahay u sheegay walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana labadaa nebi waxaanu siinay cilmaa cilmi baanu siinay baa ilaahay ui cilmigaasoo runtii dee kala duduwanaa kii garsoorka lahaa kii hogaaminta lahaa kii horumarka lahaa horumaran ilaa hadda la aragba caalamka ayaa ilaahay uu siiyey oo xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inaanu isaga laftiisu gaadhin heerkaa oo markii uu ka hadlayay jinka iyo qabashadiisa ifriid baa xalay igu soo fakado xidhid baan isiri buuli haddana dacwata akhii sulaymaan baan xusuustay buui walaalkay sulaymaan rabbi barigii siiyey oo awoodsiinta noocana ilaahay ka baryay inay isaga un ku gaar ahaato dabeetana way iska sii daayey buui shayaatiinta iyo isticmaalkooda maana isticmaalin bu marka marka daabica qisada ama muuqaalka ay leedahay aada uga muuqanayaana cilmigu aada buu ugu soo noqnoqonaya sida aad arki doonto cilmin baa ilaahay uu siiyey yaa ayuha nnaas waqaala yaa ayuha annaas cullimnaa lafdulcilm ayaa aada ugu soo noqnoqon doona qisadaas aynu ku arki doonno iyadoo taasi runtii ay tusinayso cilmiga iyo mastarkiisu inuu ilaahay yahay iyo cidda ilaahay uu waxsiinayo cilmi uu ku camal falo oo uu raalli uga yahay inuu ilaahay siiyey wa qaalaa waxay idhaahdeen labadaa nebi alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh alladii fadalanaa ilaahay naga dheeraad siiye calaa kasiirin in badan oo min cibaadihi lmu'miniin addoommahiisa mu'miniintaa in badan oo ka mida ilaah naga dheeraad siiya mahad leh sidaasay tahayoo marka qofka ilaahay u dheeraad siiyo waa inaanu ilaawin waa inuu ku mahadnaqaa shukrigeeda badiyaa sidaasaana ay ku kordhaysaa nicmadaas labadaa nebi sidaasay idhahan ilaahayna waxa u ley acmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilu min cibaadiya ashakuur sida suuradaha dambe aynu ku arki doono marka shukrigaasi inuu camal yahay xamdigaasi inuu camal yahay laga doonaya ayaa aayaddaasina bayaamis icmaluu aala daawuuda marka ilaha wuli maaha shukri qalbiga iyo qowlka oo quree waa shukri ficilka ah intuba wada socdaa wa warisa sulaymaanu daawuudadaa ilaha wuli waa cilmigii iyo barwaaqaduu ilaahay siiyey iyo horumarkii wa warisa sulaymaanu sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda buu dhaxlay waxa uu ka dhaxlayna maaha dunyo laakiin waa cilmiga waa waxyiga samaawiga ah saasaanu nebi maxamed caddeeyey calayhi salaatu wasalaam markii uhi naxnu macaashara alambiyaa ilaa nuurar maa taraknaahu sadaq haddaanu ambiyada ilaahay nahay wixii aanu ka tagna nalagama dhaxlo ee dunyaa laakiin waa sadaqa uun sadaqu noqdaa waa kii markii ay dee nebigu dhintay faatima bintu moxamed iyadoo dhaxalkii doonaysa abubakar iyo asxaabta kale ay ku qanciyeen xadiidkaa wax nebi maxamed laga dhaxlayaa inaanu jirinba calayhi salaatu wasalaam wa qaala markaa nebi sulaymaan waxau ihi yaa ayuha annaas dadow cullimnaa waxa nala baray mandiqa tayri shimbira habka loola hadlo iyo hadalkoodaba wa uutiinaa min kulli shay wax kastoon u baahannahayna waanala siiye ina haadaa kaasi lahuwa alfadlu lmubiin waa dheeraad cad oo ilaahay xaggiisa ka yimi oon qarsoonayn buui waa fadli weyn ilaahay xaggiisa ka yimi mandiqa tayr haasoo shimbiree noocyada kala duwan leh ee adigu aada u haysato uun inay tiriq leeyihiin oo ay geerarayaan mid walba lahjadeedu fahmaya garanaya waa cilmigu ilaahay ugu mahadnaqaya wey dabeedna howlgaluu mar sameeyey iyo dhaqaaq iyo dhacdooyinkii ka soo dhex baxay iyo qiyaadada iyo hogaaminta wanaagsan ee uu ku waday xayawaanaadka bani aadam iyo jin iska daayo ayaa ilaahay halkan uu ku tilmaamaya wa xushira buu ilahay yihi waxaa loo soo uroriyey lisulaymaana nebiga la idhaahdo junuuduhu colaalkiisiibaa loo soo tubay min aljinni waalinsi waatayr intaasay isugu jiraan jin iyo insi iyo shimbiro waa caalam muuqda iyo caalamka qarsoon iyo caalamka soconaya iyo kuwa duulaya waxaasoo dhan ayaa ilaahay uu siiyey fahum yuusacuuna waa la isu joojinaya ilan isla jaan qaadi kari maayaanoo midka duulaya iyo midka gabaara gurdaynaya iyo mid isagu sida hilaacaba maraya oo dee jinkiya waxaasaa isdhex socda marka habkii ay isula jaan qaadi lahaayeen weye fahum yuusacuuna waa la isu joojinaya midiba meel isku taagaba sida kaa gantaalka u soconaya iyo gorgorka duulaya iyo kan dee gaadiidka fuushan intuba saasay wada socdaa fahum yuusacuun meeshuu tegayaana dee waa meesha uu doono un ciraaq iyo shaam iyo ayaa kollay uu badnaa xataa idaa atow way socdeen xataa idaa atow markii ay yimaadeen calaa waadi naml dooxii quraanjoole la odhanayay markaa quraanjadu ay joogtay ayaa qaalat namlatun mir quraanjo ayaa waxay tidhi oo waataynu soo tilmaamayna ta'da mararka qaarkood in lagu kala saaro jamaca iyo mufrad annaml waa jamacii bay tilmaamaysa namlatunna waa midh keliya wey albaqar waalbaqaratu oo kale ismu jilsu jamciga had iyo jeer lagu kala saaro mid quraanjoabaa waxa ay aragtay iyadoo collaalkii sulaymaan ay soo socdaan dabeedna waxa ay tidhi yaa ayuha naml reer quraanjo udkhuluu masaakinakum guryihiina gala laa yaxtimanakum yuu idin burburinin uu cagta idin marinin sulaymaanu wa junuudu sulaymaan iyo collaalkiisan faraha badani wahum laa yashcuruun iyagoo aan idin garanayn cajaa'ibta meesha ku jirta markeeda hore yaabay tidhi oo way dhawaaqday ayuhaa digniin bay samaysay annamlu cid bay cayintay udkhuluu amarna way bixisay masaakinakum meel bay aftaysay tilmaantay laa yaxtimanakum digniin bay bixisay sulaymaanu wa junuuduh khasat wa camad sulaymaanuna waa arin khaas cid khaasay tilmaantay wa junuuduhuna waa colkii uu watuu ku jiray wahum laa yashcuruunana way cudurdaartay ka waran intaasoo fasaxada miyaad haysa kelmadu weliba macno gaaray tilmaamaysa kelmad walba marka laga soo bilaabay yaa ayuha weliba lakala qaado intaas ilaa sagaalkaa qodob bay isku dartay warbixin bay samaysay way digtay way u cudurdaartay oo waxay tihi dee in arki maayaan wahum laa yashcuruun marka hala agbadashaunbay tii quraanjadaas taasi waa cajiib marka lahjada ay kula hadashay saaxiibadeeda kale iyagoo kala howlgaloo kala firirsan sida ay u maqashiisay sida ay kolkiiba u qanceen ee ay u qaateen intuba waa isgaadhsiin ilaahay oo ka dhaxaysa ummadda halkaa ku nool wax la yaraysan karana ma aha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay nebi ambiyada ka mid intuu meel degay mid quraanji inuu qaniinay dabeedna wuxuu hi hala uruuriyo meeshan xaabadeedo hala gubo magaaladan quraanjada hala gubo ilaahay baa ku canaanta waxau hi an harasadka namla waaxida axraqt ummatan tusabixu lilaahi tacaala aw kamaa qaal midhquraa ku qaniinay markaasaad wada gubtaad cagta marisay ummaddan oo ilaahay u tasbiixsanaysa maad iyadu waxyeesha haddii aad cid waxyeelayso fatabasama wiilka caddeeyey daaxikan isagoo qoslayo kusii xeel dheelaaday min qowlihaa hadalkeeda awgii waxaa iyadana waa cajab kale midh quraanjaada halku ka hadlay dee colkii wuu soo socdaa waxaasoo guuxiyo gabaara gurdaabaa ka agbaxaya meel shishay ka hadashay codkeedii baa soo gaadhay imika yidhaahdaan qaar yidhaa khubaraan nahay codkaanu dhegaysannaabay yidhahan quraanjadaoo waa la diraaseeyaa oo markaasaa dabeedna shay mukabira la geliyaayoo sameecado kor u qaada codkeeda dabeetana kuwa muddo dheer ka ag dhowaadaa waxa ay leeleedahay waxbay ka fahmaan bay yidhahan waxba kama fahmaan xalla waxay ka fahmayaan ma jir laakiin isagoo hadalkaa ay tidhi kolkiiba waa fahmay fatabasama daaxikan min qowliha hadalkeediibuu ku qoslay